habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen khamiisah bisha may ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatankana waa lix waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaly com idaacadda caawa waxaa idiin daadaheynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay soo celisay xidhiirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd kenya dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha daris wanaagga ku dhawaaqaysaa inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd jamhuuriyadda kenya labada dowladood waxay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyada oo lagu salaynayo mabaadi'da is-ixtiraamka ee madax bannaanida waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kaalinta kheyraadka badda ee dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka ka sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii kalluunka la iibgeeyo banaanka loo iibgeeyo dalalka qaarkood loo iibgeeyey inuu ku kacay boqol afartan iyo afar bilyan oo dollar hal sano gudaheed meesha uu labada kun iyo sideed iyo tobankii uu xoogaa hoos usoo dhacay oo boqol iyo soddon bilyan uu noqday kalluunku dalalka wuxuu ka cayaaraa door weyn oo xagga dhaqaalaha dhaqaalaha kaliya maahana weliba waxa kusii dheer oo kusii daraysaa xagga shaqa abuurka dhallinyarada qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
dowladda federaalka soomaaliya ayaa khamiistii maanta shaacisay inay dib u soo celisay xidhiirkii diblomaasi ee ay la lahayd dowladda kenya kadib wadahadal ay yeesheen madaxda labada waddan dowladda federaalka ayaa jartay calaaqadii diblomaasi ee ay la lahayd kenya shan iyo tobankii disembar sannadka labada kun iyo labaatankii kadib markii ay kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in iyada oo la ilaalinayo daris wanaagga iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal la gaaray go'aankan soo celinta xiriirka labada wadan ayaa waxaa dhexdhexaadiyey amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin axmed al thani sida ay sheegtay warbaahinta dowladda soomaaliya ergey ka socday qatar oo lagu magacaabo mutlaq al kahtani ayaa maanta nairobi kula kulmay madaxweyne uhuru kenyatta kadib dhowr maalmood oo uu ku sugnaa muqdisho oo uu kula kulmay madaxda dowladda soomaaliya hindiya ayaa khamiistii maanta sheegtay in mar kale uu dalkeeda jebiyey diiwaanka kiisaska ugu badan cudurka covid sagaal iyo toban ee guud ahaan caalamka taas oo ka dhigaysa in xaaladda faafista cudursidaha keena xanuunkan uu weli kusii baahayo dalkaasi dhaca koonfurta aasiya khubarada caafimaadka ayaa saadaalinayay inay u badan tahay in hindiya ay ka gudubtay fiinta ama halka ugu sarreysa ee ugu faafista badan cudurka hase yeeshee tirada ay maanta soo warisay dowladda ayaa muujisay in hirka xanuunka uu weli dul taagan yahay hindiya wasaaradda caafimaadka ayaa shaacisay khamiistii maanta in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay la diiwaan geliyey afar boqol laba iyo toban kun laba boqol laba iyo lixdan xaaladood oo cudurka ah halka dadka la qoray ee cudurka u dhintay ay gaarayaan saddex kun sagaal boqol iyo siddeetan guud ahaan tirada dhimashada tan iyo intii uu xanuunkan ku bilowday hindiya ayaa maraysa laba boqol iyo soddon kun boqol siddeed iyo lixdan qof khubarada caafimaadka ayaase rumaysan in tiradani ay soo gudbisay dowladda ay wax badan ka yar tahay tan aanan la diiwaan gelin gaar ahaan dadka cudurka ugu dhimanaya dhulka baadiyaha oo uu hadda xanuunkani faraba-an ku hayo wakaaladda wararka dowladda qatar ee loo soo gaabiyo q n a ayaa maanta shaacisay in wasiirka maaliyadda qatar cali shariif al cimaadi la xidhay si loo weydiiyo su-aalo ku saabsan musuq maasuq iyo ku takrifalid awoodeed warbixinta ayaa intaasi ku dartay in xadhigga wasiirka maaliyadda uu amray xeer ilaaliyaha guud ee qatar islamarkaana uu hadda socdo baaritaan ku aadan eedaha loo soo jeediyey wasiirka cimaadi ayaa ahaa wasiirka maaliyadda ee dalkan hodanka ah ee khaliijka carbeed tan iyo sanadkii labada kun saddex iyo tobankii wuxuu kaloo madax ka ahaa sanduuqa maalgashiga qatar oo ay taalo lacag ka badan saddex boqol oo bilyan oo dollar mujalada ka faalloota arrimaha dhaqaalaha caalamiga ah ee banker ayaa sanadkii labada kun iyo labaatankii u aqoonsatay cali shariif al cimaadi in uu yahay wasiirka ugu wanaagsan wasiirada maaliyadda ee bariga dhexe dhegaystayaal warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa aan dib idinkuga celiyo falastiin axmed iimaan iyo xuseen barre aadan oo inoo sii wada qaybaha inooga harsan idaacaddeenna caw
mahadsanid nuur xasan nuur oo noo akhrinayo warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in ay soo celisay xeer xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka kenya xidhiirkaasi oo go'naa tan iyo bishii disembar ee sanadkii tegey wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa faahfaahintan ka soo dirtay muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dalka kenya kadib heshiis ay gaareen labada dal wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo galabta shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in amiirka dalka qatar oo u kala dabqaaday madaxda labada dowladood ay ku timid tallaabada soo celinta xiriirka ka dhexeeyey islamarkaana ay si wadajir ugu mahad celinayaan war murtiyeedka wadajirka ah ee dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo kenya dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha daris wanaagga ku dhawaaqaysaa inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd jamhuuriyadda kenya dowladda jamhuuriyadda kenya waxay soo dhoweynaysaa tallaabadan lagu ilaalinayo danaha daris wanaagga ee labada dal labada dowladood waxay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyada oo lagu salaynayo mabaadi'da is-ixtiraamka ee madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada dhinac sinaanta waxwadaqabsiga iyo nabad ku wada noolaashaha madaxweynayaasha labada dal waxa ay amiirka dowladda qatar uga abaalhayaan ugana mahad celinayaan dadaalka uu ka geystay arrintaa cadaalo waxa uu sheegay in labada dowladood ay ku heshiiyeen ilaalinta xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyadoo lagu salaynayo mabaadi'da ixtiraamka iyo madax bannaanida dhuleed faragelin la-aanta arrimaha gudaha ee labada wadan sinaanta waxwada qaybsiga iyo nabad ku wada noolaanshiyaha hase yeeshee dowladda soomaaliya ma faahfaahin wadahadalka sida uu u dhacay iyo goorta uu dhacay intaba arrintan horta ma ahayn dooq iska yimid waxay og tahay oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay la socdeen duruufihii keenay in soomaaliya ay joojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee kenya ay la lahayd marka dowladdu waxay arrintan ku bedelatay markii la xaqiijiyey in la joojiyey layskuna afgartay in la joojiyo dhammaan ficiladii iyo muxuu ahaa arrimihii keenay in dowladda soomaaliya ay joojiso cilaaqaadka muxuu ahaa diblomaasiyadeed ee kenya ay la lahayd marka mar haddii dhibaatooyinkii jira ay meesha ka baxeen sida ku qoran warmurtiyeedkana laysku afgartay in lays ixtiraamo deris wanaag lagu wada noolaado danaha labada dalna laga wada shaqeeyo kenya iyo soomaaliya waa laba dal oo deris ah oo wax badan ay ka dhexeeyaan duruufo ayaa keenay in xiriirkooda uu istaago duruufihii ayaa heshiis laga gaaray sidaas ayaana heshiiskii lagu soo celiyey arrimaha gudaha ee soomaaliya waa arrimo u yaalla dowladda soomaaliya iyo dadkeeda iyo dowladnimadeeda u yaalla ee ma aha arrimo meel kala quse xiriirka labada dal oo dacwad la xiriirta dhulbadeed ay ku murunsan yihiin natiijadeeda laga sugayo maxkamadda caalamiga ah ayaa xiriirka kala goostay bishii diseembar ee sanadkii hore kadib markii dowladda soomaaliya ay ku eedeysay kenya in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya saynab abukar maxamed v o a
magaalada muqdisho waxaa ka socda dadaalo lagu doonaya in ciidamada iska soo horjeeda ee fadhiya qaybo kamida magaalada lagu celiyo furumihii ay ka yimaadeen iyo xirooyinkooda milatari waxaana dadaalkani uu qeyb ka yahay fulinta heshiiskii ay gaareen dowladda iyo guddi uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble u saaray xalinta mashaakilaadka ka taagan muqdisho tan iyo markii ay ku dagaalameen dhinacyo iska soo horjeeda shan iyo labaatankii bishii tagtay ee abriil dhinaca kalena inta badan musharaxiinta madaxtinimada ayaa soo dhaweeyay heshiiskan la gaaray cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore ee galmudug ayaa kamid a xubnaha soo dhaweeyey maxamed colaad xasan oo qadka telefoonka kula xiriiray ayaa ugu horreyn weydiiyey sida uu arko heshiiska walaal waa mahadsan tahay kulley aniga aragtideeda ku aadan waxay tahay waa heshiiskaas aad baan usoo dhoweynayaa waxaan u arkaa heshiis horseedaya in magaalada muqdisho magaalo nabdoon ay noqoto in arrimihii ka dhashay arrimihii muddokorosiga sharci darada ahaa ka dhashay gacanka hadalka iyo shaqaaqada ahaa heshiis xallin kara ciidamadii gadooday ee muddo kordhinta ka gadooday heshiis xallin kara heshiis dhabbaha u xaari kara in doorasho la isla ogol yahay ee dhacdo ayaan u arkaa waana soo dhoweynayaa aad iyo aad u soo dhoweynaya waan u mahad celinaya cid alla ciddii ka shaqaysa markaad fiiriso qodobada heshiiska ku jira waxaad moodaa in ay u badan yihiin qodobo markii hore aad la isugu diidanaa laakiin aad moodo in tanaasul laga sameeyo oo dhinacyadu ay isla qaateen marka maxaa damaanad qaadaya heshiiska inuu fulo oo oo magaalada aanay rabsho kusoo noqon walaal runtii horta heshiiska guddiga oo ra-iisul wasaaraha u saaray inay heshiiska ay ka shaqeeyaan waa guddi dad aad iyo aad dadkan soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho iyo arrimaheeda aad dad ugu fara dhuudhuuban aad khibrad badan iyo waayo aragnimo badan iyo bisayl badan leh ayay ahaayeen dadkaas runtii dadaal aad u badan ayay bixiyeen ayaguna weli hadda dad ka haraya heshiiskii iyo dhaqangelkiisi ma ahee dad daba jooga oo xanuun iyo jeclo ay ku haysa waaye marka koowaad waa damaanqaadka koowaad damaanqaadka labaad wuxuu yahay wixii dhacay labadii isbuuca lasoo dhaafay cid kasta oo waxgarad ah oo soomaaliyeed iyo cid kastaoo magaalada muqdisho ku nool hadday tahay mu'ayid iyo mucaaridba intaba aad bay runtii u taabatay maxaa yeele waxaad og tahay dalku inuu meel halisa tegey in lagu sidbado dagaalo sokeeye iyo waxaan meelay ku dhammaanayaan aan la garanaynin iyo ammaan darri iyo fowdo bahasan ayaa lagu sigtay marka saa daraaddeed qof walba maadaama marxaladaas iyo xaaladaas laga soo laabtay iyo khatarta ay lahayd way u muuqata ayadana damaanaqaad kale labaad waaye damaanaqaadka saddexaad oo ayadana runtii la dhihi kara damaanaqaad ay u tahay waxay tahay dee dadka heshiiskaani uu dhex maray gaar ahaan dadka siyaasiyiinta iyo dadka mas-uuliyiinta ah ama dhinaca mucaaradka ha ka socdaan ama dhinaca dowladda ha ka socdaane ayaguna dad bisayl siyaasadeed leh oo waddankan inuu hore usii socdo rabo waaye waxaan kusoo gebagabayn lahaa ra-iisul wasaaraha laftirkiisa oo ah nin runtii dadka oo dhan hadda kalsoonidoodii haysto hadday ahaan lahaayeen dhinaca dowladda mucaaradka international communitiga bulshada soomaaliyeed lagana sugaayo inuu doorasho nadiif ahoo hufan oo dalkaani marxaladda adugu uu ku jiro ka gudbin karta asagana runtii waxay u tahay testi heshiiskani fulistiisa waxay u tahay testi u tahay waxaana aniga aad u rajeynayaa aniga aqoon dheeraan u leeyahay ra-iisul wasaaraha inuu ku guuleysan doono inuu heshiiskan fuliyo wixii kale marka oo doorashada ka dhimanna uu taabageliyo marka waxaan runtii soo jeedin lahaa dhammaan shacabka soomaaliyeed oo dhan in heshiiskani dhaqangelkiisa laga wada qayb qaato dhinacyadii oo dhanna ay ka wada qayb qaataanna waa soo jeedin lahaa markaan fiirino qodob ka mid a heshiiska wuxuu dhigayaa in ciidamada ay ku noqdaan meelihii ay ka yimaadeen kahor intaan magaalada muqdisho rabshadaha ka bilaaban oo furmahoodii ay ku laabtaan waxaa dhici karta in meelaha qaar ama furmaha qaar ay wada joogeen ciidamo labada dhinac kala taageersanaa oo iska soo horjeeday marka ma kula taha in khatar kale ay ka imaan doonto haddii ciidamo isdiidan iyagoo aan dib u heshiisiin dhexdooda laga samayn saraakiishii madaxda u ahayd iyo ciidamadoodii aan dib u heshiisiin laga dhex samayn ama aan la xalin arrintooda in furumaha isugu tagaan walaal waa mahadsan tahay sidaa ku fikiraysa dee qof kasta oo waxgarad aha ku fikiraya ciidamadaani hadda markii layihahdo xarumoodii ha tagaan iyo ciidamadii dib ha laisugu celiyo kolley waxaa lagama maarmaana in heshiisiin iyo maaragtay dib iskugu celin in broseskeeda yaroo gaaban la galo midda labaad walaal dadka waxa dhex maray wax oo shaksina ma ahayn wax qabiilna ma ahayn wax yar oo arrimo siyaasadeeday ahaayeen arrimihii siyaasadda laisku hayay hadduu meesha ka baxayna dee colaad ka sii ratabintay ama colaad ka sii dhalatay oo gaamurtay oo dadku in ama islaayaan ama ay kala aargoostaan ah oo meesha taallahay walaal ma jirto maxaa yeelay wuxuu mana daba dheeraanin oo muddo dheer khilaaf taagnaayoo daba dheeraada ma ahayn siyaasadaa laisku hayay siyaasaddiina hadda heshiis guud iyo isku soo dhowaasho ayaa laga gaaray siyaasaddaasi marka haddaysan dib dambe usoo laaban oo aysan roblemkeeda soo laaban anigu ma qabay in ay caqabo badan ay jirto rajo weynaan ka qabaa waxaasoo dhan inay xalismi doonaan marka ismelihi inay broblem tahay dadka kolley arrimahaas u fara dhuudhubanoo gacanta ku hayana wixii lagama maarmaan oo farsamo ah oo ciidamadaasi in ay wada shaqeeyaan oo si kalsooni ku wada shaqeeyaan dee inay maraan ama marsiyaan waa ku qasbayi kaasi waxau ahaa cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore ee galmudug oo qadka telefoonka magaalada nairobi ugu waramayay maxamed colaad xasan
wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya doctor yuusuf maxamed cali ayaa sheegay inay soo saareen xeerar cusub oo lagu xakamaynayo xanuunka covid -19 xilliga doorashada tallaabana lagaga qaadayo ciddii jebisa awaamiirta cusub wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa wasiirka wax ka weydiiyey xeerkan xeer nidaameedkan ama afka maxaariga loo yaqaano mamarea salasa taas waa mid heer federaal lagu soo saaray deegaanaduna hadba xaaladooda iyagoo ku salaynaya dib habeyn ay ku samaynayaan taasoo wejigiisii kabad xafisaanaan isla egnay laakiin xafiiska xeer ilaalintuna weli gacanta ay ku hayaan taasoo mudnaanta la siinaya qaabkii lagaga hortegi lahaa cudurkan waayo wacyigelintii ballaadhneed waan wadnaa bulshadeena laakiin waa iniga arkayo dee dhayarsi badan maadaama ka jirto kolkaasna ay dastuurkuna u fasaxayo sharciguna uu fasaxayo in si qofkii buuxin waaya shuruudahaasi in iqaabtii ay ku baahnayd lasoo saaro taasoo qodobo badan ka wada hadlayso laba kaclayntana qaabkii loogaga hortegi lahaa culays la saarayo tusaale ahaan shaksi kastoo xaafadiisa ka soo baxaya waa inuu maskiga qabo marada afka gafuurka lagu xidho goobaha shirarka lagu qabanayo waa in maskiga qasab lagaga dhigo habkii kala fogaanshihii waa in la ilaaliyaa konton qof wax ka badan meel inay wada fadhiistaan ma aha badankoodna meel xidhan haddii ay tahay boqolkiiba boqol dadku waa inay maskiga ay qabaan xeer nidaameedkan cusub ee meesha soo dhigaya meelaha transportationka public transportationka ay isticmaalayaan hadday shirar kala duwan asxaabta kala duwan ay qabanayaan waayo waqti doorasho waa lagu jiraa taageerayaashoodu hadday raali oo kale ay qabanayaan taas culays waxaa la saaraya qaabkii ka hortaga culayska loo saari lahaa hay-adaha sharci ilaalinta ama amniga qaabkay ula dhaqmi lahayn bulshadan ka xaadgudubta awaamirtan lasoo saaray iyo ganaaxi la samayn laha unbu ku wada cadyahay kolley taas waa mid si adag aan u geli doono insha allah laakiin waxaa looga dalleeyahoon in caafimaadka bulshada la ilaaliyo oo lagu sugo khatarta uu keenayo covid na sidii looga badbaadi lahaa muddooyinkii hadduu dambeeyey laba kacleynta cudurka covid labadii bilood hadda lasoo dhaafoo kale bal tirada dadka ilaa hadda u geeriyooda cudurkaas iyo sabaha u weyn aad u aananaysaan isleedihiin dadka waxaas ay u dhinteen bal warbe waayahay cudurka guud ahaan deegaan ahaan annaga ilaa imika waa koob iyo konton qof waxaan report ku hayno laakiin taa kama dhignaanayso intaa qof qudhaata u geeriyotay waayo baadhitaankan samaynayno aad bay u kooban tahay tabar darri la-aanteed magaalooyinka waaweyn gaar ahaan jigjigiyo goday dhagaxbuur meelaha kaasa unbaan saambiladaaan ka soo ururinaa kolka taas waxay kutusasay dad badanuun aanaan baadhin oo dee dhiman kara awgan cudurkan awgeed ayaa dhici karta laakiin officially waxay noo report haya on samplekooga aan ka qaadanay oo naftooda u waay waa koob iyo konton qof sababaha ugu badan waxa weeyaan dee dadkan waa dad aad kolkii aanu eegno boqolkiiba siddeetan percent waa dad da-doodu ay aada u weyn tahay konton iyo shan jir wixii ka sarreeya ay yihiin cudurro kala duwanna qaba taas waa dadka aad ugu dhaganugula ama saameynta weyn uu ku yeelanayo cudurkan covid ka loo yaqaano kolka taas weeyaan dabcan dhowaan deegaanka waxaa soo gaaray talaalkii wareegii koowaad ee lagaga hortegayay cudurka covid talaalkaas xogaanahn waxay sheegaen caqabado ay jiraan oo shaki badanoo bulshada ka qabaan inayna talaalkii qaadanin caqabadahaas ma yihiin kuwa idin muuqda waa sax talaalkan wareega koowaad wadan ahaan iyo deegaan ahaanba in la tallaalo maadaama talaal talaal yar uu soo gaadhay waxaa laisla qaatay in dadka gaarkaa gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka waayo maadaamay shaqaalihii adeeg bixinayaan dadkii la tacaalayaan dhibtiina ay ku dhici karta laga cabsanayo taas ayaa mudnaanta koowaad la siiyey mudnaanta labaad dadka da-doodu ay waaweyn tahay iyo dadka cudurada kala duwan ay qabto qabaan kuwaas ayaa la siiyey kolkaa shaqaalihii caafimaadka adu boqolkiiba siddeetan percent waan tallaalnay labaatan percent baa inoo hadhantaasna tallaalkooga wuu socdaa laakiin dadkii waaweynaa iyo dadkii cudurada kala duwan qabay ka faa'iidaysigoogii sidii loo baahnaa ma aha aad bay u hooseysaa taasna waa teed hadda carabka ku dhufatayo mid waa miduu aqoon la-aan ayay haysay iminka dadka aad aan u baraarujinayno xafiiska madaxtooyada aan isticmaalayno maamulada kala duwan culamaa diinka iyo haddii ay noqotoba odayaal dhaqameedka inay iyo ururada kala duwan ee bulshada ku dhex jirta inay dadka soo abaabulaan ay ka faa'idaystaan ka dhigaan taas ka sakow laakiin still kutrikuteentii bulshada dhex gasha way jirtaa weliba tallaalkan wax badan buu yeelaya dhiigu joojinaya taas wax haba yaraatee ilaa iminka dadkii qaatay deegaan ahaan iyo wadan ahaan lasoo ripoorta garayo haba yaraatee ma jirto hay-adda afka qalad lagu yaqaana w h o na ay ilaa iminka de bixinayso recommendationkoogii ay leeyihiin tallaalkani wax ugu keenaya haba yaraatee qofka ma jire faa'iidadiisa ayaa aada u badan doctor su-aasha kalen ku weydiinay waxay tahay tahay dabcan deegaanka waxaa jiray hal mashiin oo jaamacaddu ay lahayd mashiinkaas wuu xumaa intii hadda ugu dambeysay muddo dhowr bilooda dabcan shalay waxaa daha furteen mashiin casri ah oo markaasi lagu baarayo cudurka covid nteen bal mashiinkaas iyo waxyaabaha uu kaga duunya kii hore haddii aad markaa noo sheegto waa sax waxyaalaha horta cudurka lagaga hortegi karay waayo waa baaritaanka in kor loo qaado dadka la baadhayo la ogaado kolka taas maalmihii siaad carabka ugu dhufatayba mashiinkeenii jaamacadda jigjiga dhexyaallay aada ugu xumaaday ahayd taas muddo muddadaas uu mashiinka xumaa deegaanada jaarka ayaanu isticmaali jirno aan u diri jirnay sidii loo baahnaa iyo tiradii loo baahnaaba maanaan baadhi karaynin kolka taas annagoo kaashanayna federaalka wasaaradda caafimaadka ee federaalka laba mashiin oo cusub ayayna siiyeen oo meeshan regional labka loo yaqaano ayaanu dhignay kii jaamacaddana waan dayactirnay annagoo iskaashanayna jaamacadda kolka labadiiba wayna wada shaqaynayaanu taas baa ka dhigaysaa maalintiiba deegaan ahaan intaan baadhi karayno toddoba boqol oo qof kaasi waxau ahaa wasiirka xafiiska caafimaadka dowladdegaanka soomaalida doctor yuusuf maxamed cali oo u waramayey wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay kaalinta kheyraadka badda ee dhinaca kobcaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka jamaal axmed cismaan ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
iyadoo dunidu ay ku tartamayso dhinaca horumarinta dhaqaalaha ayaa dal walba waxa uu adeegsadaa waxyaabaha khayraadka markaa uu haysto dhinaca badda waxyaabaha dadku ay adeegsadaan ayaa ka mid ah khayraadka badda si markaasi ay kobaca dhaqaalaha wadammadooda kor ugu qaadaan waxaana la sheegaa in badda ay ku jiraan khayraad aad u fara badan oo isugu jiro noocyada kala gedisan ee noolaha ku dhaqan badda iyo sidoo kale macdanta ama shidaalka laga qodo badda injineer cidruus axmed xasan waa khabiir dhinaca badda muddo aad u dheerna la shaqeeyey dowladihii waddanka soomaaliya ayaa barnaamijka bandhiga v o a sharaxaad ka siinaya mawduuca barnaamijkan ee ku aadan sida khayraadka badda uu qayb uga qaadan karayo kobaca dhaqaale ee dal kasta horta badda waa meesha adduunka oo maxaanku rahdaa maaragta hadda horu maray oo aad ugu sii jeedo oo aad ugu shuqlan yahay waa badda khayraadka ilaahay uu ku abuuray oo ay kamid yahay kalluunka uu ugu horeey maarta khayraadka markaan kahadlaynana waxaa khayraad fara badana jiro noocyada kale laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa kalluunka iyo wixii kalluunka la xiriiro oo maaragta maxaan ku rahdaa maaragta baddaas ilaahay uu ku marnaysay oo annagana waxaan kamid naha dadka badda degan khayraadka marka kalluunka waxa waaye adduunka maanta aan ku noolnahay waxaad ku adkaysaa ama meelaha lagu qoro aad ku adkaysaa sida loogu tartamayo loogu baratamayo in cid kasta oo kalluun haysato ama bad haysato inay u dhoofiso caalamka kale adduunkana maanta waxaa ugu horeeya waa maraykanka iyo shiinaha iyo norway iyo thailand iyo chile oo south america ah dalalkaas waa dalalka maanta ku caanbaxay waxa la yidhahdo sea food company waa waxa badda laga keeno waana arkaysaa dadka wadamadaas ku nool waxaa loo sameeyey meelo gaara oo cuno gaara oo sea food la yidhahdo badda cuntada kasoo baxdo keliya laga cunaa wax kale aan laga cunin ayaa maaragta sababtid uu kalluunka uu ku saabsanya haddii aan wax yar kaaga soo dhaabaco kalluun tuna la yidhahdo blue tuna oo jabaan lagu qabtay meel kamid a ceebaheeda lagu qabtay noqday laba boqol iyo toddobaatan lix kiilo ayuu noqday kalluunkaas nin ganacsadaha oo hotel maqaayada ugu weyn jabaan ku leh ayaa wuxuu ku iibsaday hal dhibic sideed milyan oo dollar ku iibsaday marka waxaad arkaysaa meesha kaaga soo baxayo tartanka ka socda kalluunka weliba toonaha waa ninka ugu daran yani khayraadka ilaahay badda u geliyo kuwa ugu darno aada loo isticmaalo marka laga hadlayo khayraadka badda waxaa jirta in keliya aysan ahayn noolaha halkaasi ku dhaqan sida kalluunka iyo waxyaabaha kale ee la midka waxaa jirta in dadku ay kaga faa'idaystaan siyaabo kala gedisan oo ay ka midka yihiin shidaalka laga qado xeebaha dalal kala gedisan oo caalamka ka mid a axmed abshir xundubey oo dhaqaalyahan ku dhaqan gobolka albeerta ee dalka kanada ayaa sharaxaad ka bixinaya arrintani waddan horta aan resourcesiisa ama dhaqaalihiisa dhulka hoostiisa ama badda ku jira aan aan la hormarin ama aan ka faa'iidaysan dhaqaale ahaan waa adagta inuu lugihiisa ku istaago sida aad og tahay africa hadda waxa weeye waxaan loo yaqaano waxay east africa khaasatan waxay ku jirtaa wadamada hadda laleeyahay frontierka weeye oo marka la fiiriyo mosambique ghana wadamada kaleeto oo deriska nala ah in ay maaragta bilaabeen inay ka faa'iideystaan shidaalka ama macdanta ku jirta waddankooda soomaaliyana kuma sii jirto waxay leedahay xeeb aada u dheer waxay leedahay dhul badan oo dihan sidaas daraaddeed waddanka dhaqaalihiisa waxay ka qaadan kartaa ama guud ahaan horumarka la doonayo in lagu soo celiyo soomaaliya inay kusoo noqoto saaxaddii wadamada caalamka sidaas daraaddeed waxay ila muuqataa inay tahay lagama maarmaan inay dadka soomaaliyeed ay ugu horeeyaan hoggaanka iyo siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed inay u fahmaan sida keliya oo waddankooda horumar ku gaarsiin karaan waa inay la soo baxaan khayraadka dhulka ugu jira ama badda ugu jira marar badan ayaa jirtay in kalluun cunista soomaaliya si aada loo dhaliilayay islamar ahaantaasina dhowr jeer dadka lagu wacyigeliyey inay ka qayb qaataan cunista kalluunka iyo jillaabashadiisa ayaa injineer cayduruus waxa uu sharaxaad ka bixinaya caqabadaha ka horgudban dadka ku shaqaysta ama ka jillaabta xeebaha dalka si markaasi ay dhaqaalo ugu sameeyaan isagoo dhinaca kale sheegay in tani ay faa'iido u noqon karayso sidoo kale marka laga tago qoysaska in dadaadu fara badan oo dhallinyara ay shaqo abuur ka helaan horta kalluunku waxa waaye waa sidaan hore kugu sheeg waa wax laisoo arkay shir ka dhacay meeshan la yidhaahdo marocco ka dhacay oo faw ay qalqaalisay oo dalal badan isugu yimaadeen waxaa lagu xusay oo aan ka soo qaatay in kalluunka sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii kalluunka la iibgeeyo banaanka loo loo iibgeeyo dalalka qaarkood loo iibgeeyey inuu ku kacay boqol afartan iyo afar bilyan oo dollar hal sano gudaheed meesha uu labada kun iyo sideed iyo tobankii uu xoogaa hoos usoo dhacay oo boqol iyo soddon milyan bilyan uu noqday bilyan uu noqday kalluunku dalalka wuxuu ka cayaaraa door weyn oo xagga dhaqaalaha dhaqaalaha kaliya maahana weliba waxa kusii dheer oo kusii daraysaa xagga shaqo abuurka dhalinyarada oo meelaha ay ka soo aadi lahaayeen magaalooyinka xeebaha ay degan yahiina waxaa laga sameeyaa marata horumarin xagga xeebaha kalluunka laga sameeya markaas shaqooyin fara badan waa laga abuuraa kaliya maahan in uu yani dawladdu ama dalkaasi uu dhaqaalo ka helo laakiin shaqooyina wuu abuurayaa waxaa baaba-aya waxyaalaha daraagiska iyo iyo qaabdarada dhalinyarada ay unooshahay waxaasaa meesha ka baxayo dhalinyaradu marka waxay noqonaysaa dad u jahaysan badda oo lacag ka keeno oo reerkooda ka diishano dhinaca soomaaliya oo kale bal ka waran markaan is dul taagno soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer afrika haddana sidii la rabay inta badan dadku ugama faa'iidaystaan khayraadka badda ku jira iyo xeebtaa dhirirka intaa la eg ilaahay wuu ku galladaystay bal ka waran dhinaca soomaaliya mar kale taasna aaday muhiim u tahay waxa waaye maaragtay soomaaliya horta marar badan oo qoraallo laga sameeyo oo weliba faawey ay ka qoreen waxaa waxaa ku xusan in soomaaliya aanba kalluun laga cuninba marka loo fiiriyo numberka cunaayo in soomaaliya aan kalluunba laga cunin oo ay tahay dad xoola dhaqataa ee hilibka geela iyo ariga cunaanaya aan kalluunka cunin laakiin muddadii dhexe ee dowladdii dhexe ay jirtay toddobaatameydii ilaa sideetamaadkii dowladda dhexe policy waxay la timid eh saddex maalin in la mamnuuca in kawaanka hilib la keeno in la mamnuuco oo dadka lagu dhiirigeliya in hilibka inay kalluunka cunaan taas berigaas runtii waxay ka ciyaartay door weyn in ay samaysmaan iskaashatooyin kalluumaysato fara badan inay soomaaliya min gees ilaa ka gees ras caseer ilaa raaskamboone inta u dhexlayso intaasoo boqolaala oo iskaashatooyin iyo intaasoo doomana oo xisaabkooda hadda aanan qorkayn inay samaysmeen maaha oo ay dawladdu gaartay meelaha dawladdu ay gacanta ku hayso sida jaamacadaha iyo xeryaha militariga iyo booliiska iyo cisbitaalada iyo in la siiyo kalluunka waxaan gaarnay in gobolka bari ay warshado yeeshaan kalluunka laga dhoofiyo laga sameeyo gagacaysan doomaha laga sameeyo adduunkana loo iibgeeyaan gaarnay kismaayo waxaan gaarnay fish processing plant oo kun metric tan barday sameynaya in laga sameeyo dawladda dhexewaageeda ay ka samaysay kalluunkaas waxaa qaadanaya inta badan talyaanigana waa qaadanaya ruushkana waa qaadanaya annagana waxay noogu bedelayaan shidaal iyo waxayna siinayaan spare partiska aan u baahanna hadda markaan usoo noqono soddon sano kadib burburkii nagu dhacay soddon sano ayaan hadda dhex marayna dhex dhalaalanayna problemka jiraa wuxuu yahay dadka ku howlan fishery sectorka ku howlan iskaashatooyinka iyo qofka dadka privateka u galaba waxaa beryahan dambe soo badanaya kambaniyo kalluumaysi oo soomaali ay leedahay ayaa soo badanaya laakiin waxaan kaa mid doonaa caqabado fara badanaan qoobta ugu jiro ayaan iyagana aan sheegi doonaa hadii ilaa yaraado laakiin waxaa hadda iftiimayo soo muuqdo oo aan aada ugu faraxsanahay in kambaniyo badan xamar kaliya in turan kambani aniga aan qaarkood xataa wax ka sameeyey ay jiraan maaragta oo aan la taliya ka noqdo waxun aan maaragta u habeeyo inay soomaaliya hadda ka socdaan oo ay cana qaadeen oo kalluunka noocyadiisa kala gedisanna ay ka shaqeeyaan oo la sameeyaba fish processing plan kismaayana waan kusoo arkay waan taga maalin dhigto bari way ku leedahay fish processing plan xamarna hadda lagu sameeyo dad baraagida iskale keliya waxay u baahan yihiin dhiirnimo gelin in la dhiirnimo geliyo oo ay dowladdu qaybta ay ku leedahay ay ka qaadato marka ciidan dhinaca kale axmed abshir xundubey ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa caqabadaha ka horgudun soomaaliya si ay uga faa'iidaysato khayraadka badda waddanku wuxuu soo maray soddon sano oo dagaalo sokeeyo iyo burbur waxaa burburay kaabayaashii dhaqaalaha waxaa burburay nabadgelyadii waxaa burburay wadajirkii iyo isku socodkii waddanka sidaas daraaddeed soomaaliya muddooyinkii dambe oo teknolojiyaalkan cusub oo ama wax lagu baaro ama investment fara badan oo xagga maalgashi fara badan oo adduunyada la sameeyey waktigaa soomaaliya waa waktiyada ay ku jirtay dagaaladii sokeeye ama ay hadda laftigeeda soo kabashadii ku jirto waxyaabahaas oo dhan nabadgelyo la-aanta sharci la-aanta ka jirta waddanka dhaqaale xumada waxyaabahaas ayaa u sabab ahaa in ayu soomaaliya aan si fiican looga faa'iidaysan khayraadkii waddanka ku jirin waa tahay waxaa la isweydiin karaa marka su-aashu ay imaanaysaa doorka ka faa'iidaysiga khayraadka dhinaca badaha uu ku lahaan karayo kobaca dhaqaalaha maadaama ay soomaaliya leedahay xeeb aada u dheer wadamo badan badaha ama macdanka qoda ama shidaalka qoda ama ha noqoto xagga kalluumaysiga aada ayay soomaaliya u danaynayaan laakiin waxaa jira arrinta nabadgelyada waa midda ugu horeysa oo meeshii haddaysan ka jirin wax nabadgelyo ah waa adag tahay in ay wadamada adduunka ama dadka loo yaqaano maalgashiga kucaanka ku ah in ay geliyaan dhaqaalahooda iyo maalkooda inay geliyaan laakiin waxaa muuqataa in dowladda soomaaliya muddooyinkii dambe labadii dowladood ugu dambeysaba ha ahaato inay qaaday tallaabooyin lagu sharciyadii in la diyaariyey waxaad maqlayseen in sharciyadii maaragtay kambaniyaasha ganacsiga la diyaariyey in waxaa kaleeto oo baarlamaanku uu gudbiyey waxaasoo sharciga kaleeto oo la yidhaahdo loo yaqaano miiga waa multi investment insurancyga si kambaniyaashu markay maal gashadaan waddanka ay u helaan garantii waa arrimahaas oo dhan waxaa loogu gogol xaarayay sharcigii batroolka oo dhowaan isagana la gudbiyey dadka intiisa badan waxay arkayaan nabadgelyada meesha inaysan weli sidii la rabay ahayn laakiin waa loo baahan yahay in la wado bro hawshan lagu dhaqaajinayo sidii loo heli lahaa in la khayraadka badda gudaheeda ku jira sidii loo horumarin lahaa iyadoo arrimahan oo idil ay jiraan ayaa soomaaliya waxaa dhibaatooyinka ka horgudban kaso kow dhinaca nabadgelyada waxaa kale oo jirta in dad aad fara badan aanay ku baraarugsanayn faa'iidooyinka laga heli karayo badda sida ay khubaro sheegayaan injineer caydruus ayaa waxa uu sheegayaa in caqabadahaasi ay sidoo kale ka midka yihiin in aanay jirin heerar lagu kalsoonaan karayo oo ganacsatada soomaaliyeed ka caawini karaya in ay kalluunka iyo waxyaabaha kale ay ka soo jallaabtaan xeebaha ay u iibgeeyaan dalal aad fara badan oo caalamka ka tirsan qaarkood qaarkood waa leeyihiin inkastoo dalalkii la rabay weli aanan gaarin sababtana waa kuu sheegaya waxa lala gaari la'yahay waxaa la rabaa certificate sheegayo in productigan waxaan adiga aada soo saartay in ay xadka adduunyada looga rabay aada u soo saar waa waa taqaanaa waa quality control waxaa jira hay-ado la yidhaahdo maaragtay maxaan ku radaa maaragtay marine steward council oo certification baxshaan waxaa jiro waxaa la yidhahdo maaragtay american seafood product oo iyagana certification ay baxshaan waxaa jira quality control dad haysta iyagana oo iyagana certification baxshaan waxay u baahnaa dadkaas in inta la marti qaado soomaaliya yimaadaan warshadaada galaan fiiriyaan kabacdi ay ku siiyaan certification in waxaan la dhoofin karo caqabada ugu weyn een haysato taas waa suxud robertibii mala dhoofin karo wixii ku socdaa kaliya waxa waaye in dubay la geeyo dubaynan dad hindiya ayaa maaragtay isbaaro ku dhiganaya waxay doonaan inkaasiinaan maadaama ay ku leeyihiin proseskii la rabay ma aadan soo martin marka waxay u baahan tahay si caqabadan looga baxo hortara wacyigelin fiican oo muddaa inay socoto oo dadka la wacyigeliyo loo sheego iyo dadkan ku takhasusay howlahan kalluunka in ay iyaga lafirkooda oo hay-ado waaweynaa jiraan in ay ka qayb qaataan si dadkaan wax loogu qaban lahaa waa mid midda labaad caqabada ugu weyn iska dhaaf nimankan shirkadaha problemkanesa wuxuu yahay dekadaha ama ama ama xeebaha kalluunka kasoo dejino ma qabno wax la yidhahdo fish landing site doontii meelay kusoo xirata malaha meesha ay kusoo xiranaysa baraf ma yaallo accessibility oo barafka meeshaas lagu dhigalayo makiinada lagu dheelahayna awood looma laha ma haystaan santuuqyada ma haystaan biyihii ma haystaan shidaalka meelay dhigaan ma haystaan shidaalku habeenkii waxa waaye guryahu ku baraya guriga laga soo qaadaya waa riski khatar waayo waxay u baahan tahay in sayidka oo ninkaanu ka baxayo cawada uu ka dhoofayo badda ka galayo sayidkaas inay alaabta dhan diyaar ku yihiin markaas waxaa laga yaabaa marka in waxyaalo badan waxaa la yidhahda boosta xarageeskin bishariga oo losiska ku dhacayo oo khasaarayo inuu khasaarada yaraado soomaaliya waxay kamid tahay sana garaamka oo laga helo kalluunka nooc kastoo la doono laga helo kalluumaadka hadda waxaa ugu aada ugu fiican korosbasaanka qobleyda kuwa la yidhaahdo oo annaga aan u naqaano maxaan kurada maaragtay magacyo kale aan u naqaanaa lohodka oo kale waa qaali verisbs oysara la yidhahda afka gaalada lohodkana waxa waa soomaali waa waa qaali shiribiska iyo maxaan kurada iyo aragosadana waa qaali waan qabna aaday noogu buuxaan hadda maanta waxaa la isu bedelo hayaa oo aan rabaa inaan idinkana aad ka faa'iidaystaan oo maarata wacyigelin madaari kartaan aad siisaan waxaan jeclaan lahaa in waxa waxaa la bilaabay in biyo banaanka lagu abuuro kalluunka banaanka la geeyo oo fish farming la la keeno haddana hadda wadadan biyo qabin baaba oon bad lahayn baaba wuxuu samayna waa kalluun dhoofin oo ah laakiin ayagana maalin kalaan kaali doonaa oo waxay leedahay cillado kale leedahay midkan laakiin ma jira halkaa ilaahay uu sameeyey oo badda loogu sameeyey oo barwaaqadiisi wixiisi iyo waxba una kaa dhama adi aadan badar ugu shubayn yani meeshiisa badarkiisa uu kucunu haaya soo bixitiisasaan kusoo bixin lahayna asoo madab qadanasaan warshada kukeeni lahayn warshadana say processku u samayn leeday alaabtu looga baxnayo from harvesting laga soo qaatay ilaa consumerka afkiisa uu ka galo waxa waa chain oo maraya jirto silsiladaas oo maraya waxaa rabaa inaadan hal xaba ka tagin washing grading waxaasoo dhan waxa waay waa silsilad oo maraya ilaa uu farjideerka uu ka galo freezerka uu ka galo bacdi baabuurka qaadayo aeroboorka laga aadayo qaramada midoobey ayaa ku baaqaysa in si taxadar leh loo maareeyo khayraadka badaha iyo kuwa kale caalamiga ah si markaasi diiradda loo saaro maarayn hagaagsan waxaana jirta in xeebaha qaarkood ay dhibaatooyin la kulmaan kuwaas oo ay ka midka yihiin in qashin aad u fara badan ay galaan ama lagu qubo taas oo dhibaato ku keenta khayraadka badda ku jira sida noolaha waxaana qaramada midoobey ay leedahay in tani ay caqabad ku noqon karayso ka faa'idaysiga khayraadka badaha soomaaliya ma jirto dawlad awood badan oo ka qayb qaadata dhinaca ilaalinta xeebaha gaar ahaan marka ay timaaddo dhinaca kalluumaysiga sharci darrada qashinka iyo waxyaabaha kale ee lagu xeebaha taas oo dhibaato weyn ku keenta noolaha ku dhaqan badda
mahadsanid jamaal axmed cismaan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a noo soo jeedinayay haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wargeysada waxaa inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan
kiinba akhyaartaana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeeni wargeysada waxyaabaha ay daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska dagaadhiyanay ka soo baxa dalka britain ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda britain oo maraakiibta dagaalka u dirtay xeebaha jasiiradda janalka ku taala ee jersey iyada oo laga cabsi qabo in kalluumaysatada faransiisku xanibaan doonyaha britain ee ka kalluumaysanaya biyahaasi tan ayaa imanaysa iyada oo wax iska bedeleen xaqu-yeerashada kalluumaysiga ee biyahaasi ee britain iyo faransiiska wixii ka dambeeyey markii ingiriisku uu ka baxay midooda yurub toddobaadkan ayaa ra-iisul wasaaraha britain boris johnson iyo wasiirka koowaad ee dowladda jersey wadahadallo ay yeesheen uu wasiir john livondre uga digay ra-iisul wasaare boris in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan kalluumaysatada faransiiska oo ay ku doonayaan in ay ku xanibaan dekada weyn ee jasiiradaasi dowladda jersey ayaa warwar ka muujisay hadal uu sheegay wasiirka kalluumaysiga iyo badaha ee faransiiska oo uu ku sheegay in jersey laga demin doono nalka ama laga jari doono korontada oo looga aargoosanayo taasoo looga argoosanayo fursad la-aanta maraakiibta kalluunka faransiiska britain ayaa laba markab oo dagaalka ah u dhaqaajisay arbacadii halkaasi
falastiin ee hayeeno hadlay aqalka looga taliya dalka britain ee downing street ayaa sheegay inuu shalay oo arbaco ahayd ra-iisul wasaaraha britain xidhiir la sameeyey wasiirka koowaad ee dowladda jersey iyo wasiirka arrimaha gudaha isagoo kala xaajooday in ay timaado xayiraadi waxa ay u muuqataa in maraakiibtaas la diray iyo xayiraadaha laga cabsi qaba ay u egyihiin noocii dagaalkii qabooba waxaa la sheegay in wasiirka iyo ra-iisul wasaaruhu ka wada hadleen oo kale muhiimadda ay leedahay in xaaladda si deg deg ah loo dejiyo faransiiska iyo jersina ay ka wada xaajoodaan wadda u helista kalluumaysiga labada dhinac cabdixaafid oo wargeyska the daily sabaax ee kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa turkiga oo xanuunka covid si weyn hoos uu uga dhacay wasiirka caafimaadka ee turkiga ayaa arbacadii sheegay in toddobiiy tobankii caanomaal ee xayiraadaha dib loogu soo celiyey turkiga ay wax weyn ka tareen in dadka xanuunku soo ridanayo ay aada u yaraadeen wasiirka ayaa isagoo warbaahinta la hadlayay sheegay inuu sidoo kale filayo in tallaabooyinkani ay qaadeen ay hoos u dhigi doonaan dadka xanuunka u gelaya cisbitaalada iyo tirada u dhimanaysa ilaa iyo bishii abriil aynu kasoo gudubnay dadka uu xanuunku soo ritay ee dalkaasi iyadoo uu lixdii bishii abriil uu xanuunku ku dhacay dad gaaraya lixdan iyo saddex kun iyo siddeetan iyo laba qof
tirada hoos u dhacday ayaa la sheegay inay sidoo kale keentay kadib markii uu turkiga dib u soo celiyey xayiraadihii ay ka mid ahaayeen bandoo buuxda oo maalmaha sabtida iyo axadda oo dhan dalka la saaray madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdoqan ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda magaalada caasimadda ah ee cankara laba toddobaad kadib la qiimeyn doono laga bilaabo maanta oo khamiis ah toddoba iyo toban kale oo caana maal ayaa turkigu waxa uu gelayaa bandoo sida uu ku dhawaaqay madaxweyne erdoqon qof ayaa uu xanuunku ku dhacay arbacadii shalay turkiga waxaa xanuunka covid u dhintay dad dhan qof wargeyska the golf news ee kasoo baxa dalka iskutaga imaaraadka carabta ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha dalkaasi sheekh khaliifa bin zaayid al nahyaan oo wacad ku maray in kor uu u qaadayo ciidamada dalkaasi iyo wasaaradda difaaca islamarkaana uu siinayo ahmiyadda koowaad ee dalka xaflad lagu xusaayay sanad guuradii afartaniyo shanaad ee kasoo wareegatay maalinta la mideeyey ciidamada toddobada mandaqadood ee imaaraadka uu ka kooban yahay ayuu sheekh khaliifa bin zaayid khudbad uu ka jeediyey waxa uu ku sharfay saraakiisha iyo askarta sida daacadnimada ah waajibaadkooda qarannimo u fushaday isaga oo sheegay inay askartaasi dhidibada u taageen ciidamada difaaca imaaraadka
madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay falastiinay in midaynta ciidamada oo leh hal calan oo keliya iyo hal maamul ay ahayd go-aan qiimo leh oo suurtageliyay riyadii awoowahayo in ay noqono buu yidhi qaran ilaashan kara qarannimadeenna iyo dalkeennaba waxaa kale oo uu sheegay inay ciidamadu sameeyeen horumar iyo diyaar garow ay aqoonsadeen beesha caalamku iyaga oo guulo badan ka soo hooyey meelo badan oo caalamka ka mid a waxaanay arrintani ahayd ayuu yidhi fikraddii allaha u naxariistay madaxweynihii hore sheekh sayid bin suldaan al naxyaan waxaana halkeedii ka sii waday ayuu yidhi walaaladii iyo ciidanka qaranka dalka intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta magaalada washington iyo anigoo cabdixaafid cawur ismaaciil oo ku sugan london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal sidaas iyo rabadaan wanaagsan
aad bay u mahadsan yihiin falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil barnaamijkaasi wargeysyadainala socodsiinayay dhegaystayaal markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena dooda gaaban sanad walba marka la gaaro bisha ramadaan inta badan magaalooyinka soomaalida dad isxilqaamay ayaa afurin u sameeya dadka aanan awoodin waxaa dhacda in hal magaalo dhowr kooxood si gaargaar ah ay afurin u sameeyaan haddaba ma habboon tahay in la mideeyo dadaalkooda halkii si goonigooni ah ay wax u wadi lahaayeen waa xubinteenna dooda gaaban waxa igu marti ah cabdirashiid faarax cabdi waxa uu madax ka yahay urur dhallinyaro oo beledweyne dadka danyarta iyo barakacayaasha afurin ugu sameeya iyo xasan cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ah waxgaradka magaalada waxaa hadalka ku horeynaya cabdirashiid ramadaankii saddexaad ayaa waxaa wadnaa barnaamijkaas afar walaalka ah run ahaantii waxaana u sameynay baahida jirto iyo markaan aragnay iyo waxyaalaha taagan ayaan waxaa aragnay in anaga maanta aan afurkeenna iyo suxuurteenna aan helno qof walaalkeenna oo baahnaado taas ayaa waxaa noo kaliftay inaan xataa barnaamijkaas afuri walaalka aan sameyno way jiraan urur kale ama dadweyyo kale ama oo sameeyo ishaga barnaamijkaas afuri walaalka ah laakiin annaga hadda keligeen ayaan urur ahaan waxaan u sameynaa barnaamijkaas ma arkina hadda urur ama dad kale oo nidaamka ama booliska hadda aan ku shaqaynayna nagula shaqeeyo ama aan isku dhowaan karno maana arkin way jiraan dad marka dad walba wuxuu doonayaan ama ururba organisation walba wuxuu doonaya asina boolis gooni inuu ku shaqeeyo xasanaye dadka walaalha wax afuriya inay macnaha midoobaan isku tagaan ay noqdaan hal urur ama hal group oo macnaha afri beledweyn oo kaleeto degmada beledweyn oo kaleeto hadday rabaan ha ku shaqeeyaan dhowr xarumood laakiin si dadka u wareerin oo macnaha maaragtay aaminaad u dhacdo oo dadkii wax dhiibanayay ay meel kusoo xiriiraan hal meel kusoo xiriiraan ay helaan waxaa fiicneed inay isku tagaan ay midoobaan ay si macnaha ilaa waxaan qabana wax kheyri waaye wax ilahay dartiisa waaye wax qofka uu macnaha wata maan meel kastoo oo taagan macnaha qof masaakiina joogo marka dadkaas dadkii horta in laisku xilqaamo waa mas-uuliyad weliba waa dhiirigelina laakiin waxaa fiicneed dadka oo hawshaas wada oo hawshaas loo xil saaray oo isxilqaamay inay macnaha maarata isku tagaan ilaa waxaa la yidhahdo jiraag macnaha maarata wax lagu qabtaahe si macnaha iyagana awood u yeeshaan ay urur weyn oo macnaha maarata mug laho dadkii macnaha maarata kafaala qaadi kara ilaha wax kafaala qaadi kara ay noqdaan inay midoobaan isku tagaan ay macnaha maarata afurtaas sameeyaan
cabdirashiid sidaa maqlaysid xasan wuxuu leeyahay in la isku tago waxay ka wanaagsan tahay marka keli keli wax loo qabanayo haye
anaga hadda waxaa laga yaabaa sanadkii saddexaad ayaa waxaa soo soo wadnaa afurin waxaan aragnaa urur kale hadda ay sidoo kale ayna afurin sameeyo waxaan ku shaqaynaa nidaam oo aan ku shaqaynaa oo waxaan jadwal ayaan sii dejisanaa marka waxaa culeyska ugu badan oona keenaya waxaa waaye ururkaas kale ama organisationkaas kale ama dadkaas kale oo rabo in waan la afuray ayaga waxay rabaan inay tooda loo sameeyo qof walba oo adiga markaas rabo inuu wax isla sheergaraysiin nooc doona ha ahaado dadba si ayay u shaqeeyaan dad waxay rabaan in xayaata barnaamij wax walba ay dhiibanayaan in loo sawiro oo loo soo xayiisiyo loo dhigo dad waxay rabaan in loo qariyo oo xayaata waxay baxsanaan si qorsoodi looga qabto dadba si ayay wax u rabaan marka an meeshaas cilada ugu badan marka waxay tahay dadkii ayaa xayaata waxay rabaan iyo aniga waxaa rabnaa aan isku imaanaynin
xasan waxaa tiri waxaa fiican in la midoobo waxayna ka fiican tahay in si keli keli wax loo loo bixiyo maxay tahay waxaa ku taageeraysta dadka macnaha inay midoobaan waxay ku fiican tahay tusaaleahanoo kaleeto macnaha horta dadka macnaha wax bixina xataa dad badan oo macnaha sheeg dad meelo kala jooga shakiga gala oo macnaha maaragtay ma aamini karaan laakiin haddii hal meel laisugu tago oo la arka dadkii la quudinayo qofka xataa macnaha oo maaragtay muxilka raba inuu wax bixiyo oo raba inu wax sadaqaystaa waa ku dhiirinayaa wuxuu bixinayaa hadda dad meelo badan waxuu ku bixiyaa haddana macnaha maaragtay ma caddo marka aniga waxaan dhihi lahay ina la midoobo oo dhalinyarta mana sheeg maaragtay iyo dadka manaha mana khayrka jecel ee hadda wax isxilqaamay inay isku tagaan oo dad manaha maaragtay sheegeen u guntaday dadka inay afuriyaan dadka inay manaha wax taraan dadka manaha maaragtay si marka dadka wax dhiibanaha oo walaalna ay manaha ugu dhiiridaan saas horta fiican soomaalida waxay tirahdaa afar gacmood abaar waay tusaalaano kaleto manaha afar meel ay wax ka jiraan qofka mana waaba lagu yaabaalaba qofkii xataa kii afuri xataa wuxuu isleeyahay kalma aadam masaka laakiin dil ururka hebel wax afurin afurinta loogu talagalay haddii rabto mana xarumada ha yeeshaano laakiin aniga waxay la fiican in meel laysku tago oo awoodda meel laisugu geeyo kulley mana isheeg mana saasaa fiican dadka walaalo hadda wax afurinaane maahan in la dhaliila waa ku mahadsan yihiin dad mana sheeg maarta isxilqaamay mas-uuliyad issaaray kulligeenna saaran tahay anigana waa taageerina laakiin hasku tagaano wadajira wax lagu goostaa wadajira mana wax lagu qaban karaa xataa adeega xataa hadhow macnaha serviska xataa iyo wasaqeynta xataa wax weyn macnaha ay tartaa marka soomaalida haddaan nahay waa dadaal badan nahay laakiin dadaalkayna macnaha waxa waaye sheeg maaragtay fanala farma ka qodno waay nin walba meel u ordaa marka saas waxaa fiican in hal meel macnaha wax lagu wada bixiyo hal meel hal gacanna laga aqoolo ilaa aqool macnaha waxa la yidhi soomaalida waxay tiraahdaa aqool dara waa abaar guuraysa wax kasta haddaan maanta haddaan webigaa xisaab laanta dalno ibrow noqona laakiin waxyaabaha maarata hadii la tashkiiliyo la tashto dadka loo taga dadka maaragtay ganacsatada waxaan kaloo ku boorinaa dadka walaalaha oo ganacsatadaha waxaasta war ilaahay ka baqayo macnaha waxbaxsada dadka walaalina afuriya hadda adiga manaa maarata maanta wixii hal qof loogu talagalay oo hal qof ka afuri kara laba qof waa ku felin waa afuri kartaa waxaan manaa maarata waa macnaha wax ilahay manaa barakayna laakiin hadda adiga dhergtay waa halka guriga dirskaagan laga baahan yahay waa ma fiicna cibaadada cibaadadii xataa adigaa samaynaysa xataa waxbaa kaa dhaawacba marka aniga waxaan macnaha macnaha waxaan ku boorinaa inaan la midoobo oo ragga waxaa furinaa oo macnaha walaalka oo wanaagsan inay macnaha midoobaan saas aniga kulli ayala fiican cabdirashiid waa maqlaysaa xasan wuxuu leeyahay midnimada wax walba oo ay ka wanaagsan tahay wixii yaraa dadku baxsadeen xataa qiima yeelnayn haye qaab sidee lagu midooba adiga haddii aa rabtid inaad urur ahaan ama xeeto organisation ahaan ama bulsho ahaan aana wax afurisid iskuma filnid waxaana jeceshahay inaad bulsho ama badan aad afurisid marka waxaad arkaysaa marka caqabadaha xeeto ku haysto hadda waxaa jiro organisation afur nala sameeyo oo xeeto ama dad dhallinyara oo isxaqaamay oo jooga qurbaha oo nala soo xiriiray oo ayaga soomaaliya dhuma afur ka sameeyo anagana xeeto ayaa mid ayaa ka naho waxawaaye nala sameeyaan marka hadda waxaa ramadaanka ka hor ayaan isbuucyo ka hor aan is aragnay qaabka wax u sameynaan ka wada tashanay ayaga qaabkii rabaana aragnay waa isku soo dhowaanay waa isla fahanay hadda waa wada bixinaa laakiin waxaa ka jira dadka dadwego kale waxaa jiro oo jooga gobolkii joogo oo ayaga marka haddii ay afur sameeyo adigana aad samaysid haddana isku baahantiin inaad isku biirtiin haddana caqabadaa jiro isku imaan karna marka caqabadahaas xeebta jiro ayaan waxaa diidayo in bulsho ay midowdo ay isku imaato ay hal meel afur ku samaystaan ujeedada marka aniga keli marka waxaa weeyaan aan rabnaa bishaas ramadaanka waxaan anaga aan cunayno inay da walaalahayn ay cunaan aan dadka wax gaarsiino wax helaan marka haddii marka wixii aad samaynayso ay sharuudo ku xiran yihiin adigana aad ka rabtay ajir iyo aad ka rabtay dadkaas walaalaha masaakiinta bahayna wax siisid dadkii kula midoobi lahaa ama wax kula qaban lahaayna ay shuruudka ku xirayaan marka ma dhaceyso marka in laisku imaado hal weel wax lagu wada qariyo hal bulshada hal meel laga wada qoodiyo ma dhici karto waxyaalaha ay saameyn ku yeelan lagugu xujeeyo marka adiga ma samayn karti inaa xeata aad midnimo aad meeshaas ka samaysin xasan ugu dambeyn haddii la waayo in ay midoobi waayaan ururadan afurinta dadka u sameynaya maxaa is leedahay howlaha la wado intay sii gaari karaan
horta wax markay midaysan yihiin waxay noqonaysaa manaa wax manaa sheegan maaragtay ballaaran ay noqonaan oo laga yaabay xataa inay afurin sii dhaafto xataa dadka xataa manaa sheeg maaragtay oo gada karan ilmahooda dharka ciiddii u gada karan inay loo ciidayo xataa lala manaa barnaamijka sii ballaarto laakiin kili kili waa laga caajisaa qalada dhacayo soomaalida waxay tiradaa waxay tiradaa aqal aqal libaax lafa lagama waayo xitaa kuwa xataa si qaldan xataa wax u sameynaa marka iyada naftigeeda dad badan oo eedeena u arko dhahaa sadaqada oo maaragtay la dhahaa dadka sawirka qaada xataa xoogaa la dhaleecayna ayaga naftooda waxa laga yaabaa sawirkaas ay qaadaan inay isleeyihin qofkii wax baxsada ninkay wax sadaqaysa wixiis ma mogo sadaqada manaa sheeg ninkeed ma mogo haddaad eedag wax dhibatid oo ilahay dartiid u dhibatid adiga manaa waxaa u niisatay iyo waxaa u dhibatay islaamnimo ahayd ilahna kugu manaa sheeg kugu gargaaraya aniga marka waxaan ku talinaa inaan dhallinyarta iyo dadka manaasheeg maarata ururada wax sameeyaa oo dadka afuriyaa inay midoobaan ay isku tagaan si macnaha maarata dadkii soomaaliyeed ama dadkii muslimiinta wax baxsanayna ay manaa maarata sheega arrintaas ay u taageeraan si dad badan oo macnaha maantay oo macnaha maarata inay helaan ayagana afurin waraadakana manaa waxaa wadiin waa kayr ka dhabeeya oo dhab hadiga ahaato ilahay darti hadiga ahaato wixiidi soo gaara dadka gaarsiiya manaasheeg waa liibaanaysan insha allah intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid xuseen xasan dhaqane oo dooda gaaban nala socodsiinaya somalilan waxaa bahda caafimaadka ay sheegayaan inuu waxoogaa hoos u dhacay cudurka covid sagaaliyo toban toddobaadyadii ugu dambeeyey iyadoo bilihii maarj iyo abriil ay ahaayeen xilligii dhimashada ugu badan uu geystay xanuunka covid nteen gobolada somalilan warkan hargeysa waxaa kasoo diray waryaheena qadar maxamed cakulle warbixinaha iyo xogaha laga helayo bahda caafimaadka somalilan ayaa tilmaamaya in hoosudhac waxoogaaya uu jiro marka la eego ama la garbadhigo bilihii aynu ka soo gudubnay ee maarij februari iyo abril heerkii xanuunka covid nteen uu ka marayey gobolada iyo magaalooyinka kala duwan ee somalilan dhogtar cabdiwahaab cabdi jaamac nagruma oo ka mid a saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa u sheegay v o a inay jiraan hoosudhac iyo calaamado tilmaamaya in dadaalkii iyo kala fogaanshaha iyo tallaabooyinkii bahda caafimaadku ay ku teliyeen oo ay bulshadu raaceen in loo tirinayo inay midhodhal wanaagsan sameeyeen laakiin mar kale ayaa uu hoosta ka xariiqay nagruma in loo baahan yahay inaan la dhayalsanin islamarkaana aan la joojinin tallaabooyinkii hore loogu dejiyey in loo raaco ka hortagga iyo xakamaynta cudurka covid walaal aad iyo aad mahadsantihiin v o da wacyigelinta runtii qayb ta u weyn ayay ka qaateen baan odhan karnaa hoosu dhaca iminka la sheegayay waxaweye walaal way jirtaa dadaaladii iyo gubaabadii iyo wixii aynu wadnay miradhalkoogi waa kaa waxa weeyaan bishan marka la yidhaahdo hoos ku dhac wuu jiraa walaalo iyadoo allabarigii iyo dadaaladii faraha badnaa ee la samaynayey ay wax badan walaal ka tareen oo dadku qaateen oo ma garanaysaa sida uu madaxweynuhu sheegaba ay tahay warbixinta caafimaadku mid aada dadaal badan uga muuqday marka la yidhaha bilahaas waanay fiican tahay xaalad fiicanna iminka weynu ku jirnaa markaa taas waxay keenaysaa walaal ama lagu garan karaaba waxa weeyan dadaalada faraha badan haddii aan dadaal jirin dee may timaadeen dee marka waa runtaa oo waxa weeyaan dadaaladii la samaynayay iyo digninihii sidaas ayay u socdaan doctor axmed xuseen ciise oo ka mid a dhakhaatiirta somalilan islamarkaana si weyn ugu dhuundaloola xanuunka covid nteen iyo fayraskiisaba ayaa u sheegay v o a in marka laga shidaal qaato had iyo jeer sida ay taariikhdu tilmaamayso xanuunada fayraska ah ee sida covid nteen oo kale dunida soo maray inay leeyihiin cimri go-an waxaana uu tilmaamay inta badan laba sannadood aanay dhaafin sida looga bartay taariikhda ay bahda caafimaadku diiwaangeliyeen saa darteedna uu rajaynayo in ilaa iyo bisha sebtembar ugu dambayn la arki karo in xanuunkaasi uu ka yaraado dunida haddiiba aanu ka dhammaanin waxaan anigu isleeyahay cudurka waqtigiisu soo dhammaanaya cudurada noocan oo kale iyo waxay qaataan badiyaa laba sanadood bay qaataan sanadkii labaad baynu ku jiraa insha allahu tacaala wayna dhaafi dhowaan bayna dhaafi laakiinse intaa uu nahayo in aynu culays saaro sidii aynu u yarayn lahayn dhibaatadiis u yarayn lahayn waxaan filayaa marka iminka laga baxo mawjadan dhowaanba bisha juun julaay sebtembar meelaha inaanu inadaba gaari doonin ayaan filayaa uu inaga bixi doono adduunka tallaal buu sameeyey tallaalkaasna wax weyn buu tarayaa meelaha tallaalkii bilaabay dilba hoos buu soo dhacay inaga tallaalkii una soo gaaray dadkuna inay iswada tallaalaan qof wal oo kari karaaba oo awood uleh oo heli kara tallaalkaas qof wal oo kari karaaba inuu horta tallaalkaa qaato tallaalkaa intaanu qaadanna in wixii waynu garanaynaa waxaan sala isaga ilaalina waynu garanaynaa inaynu iska ilaalino oo aynu isbadbaadino weeye maaska xidhanno dadku kala fogaadaan geesta kale madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa maruu meel fagaare ah ka hadlayey waxa uu tilmaamay in xanuunka covid nteen somalilan ay dad badani kaga dhinteen balse haatan warbixinaha caafimaadku ay tilmaamayaan waxoogaa hoos u dhaca oo xanuunkaasi laga gaadhay maanta somalilan ahaan meel aada u fiican oogahayn hadeenu maraynaa dhinac walba abaartii ilahay waa inaga jebiyey koobirkii inkastoo dad badan uu inaga dilay alla naxariistay haddana hoos dadka u socdaa oo uu sii digayaa in ilahay inaga saaro iyadoo lagu jiro maalmihii ugu mashquulka badnaa islamarkaana markaad magaalooyinka waaweyn ee somalilan aad suuqyada eegto ay saxmadda iyo cidhiidhigu tahay tii ugu sarraysay ayaa dhaktar cabdiwahaab cabdi jaamac nagruma waxa uu fariin u diray bulshada qaybaheeda kala duwan isagoo u tilmaamay inay muhiim tahay in maskaxda iyo maanka lagu hayo in weli xanuunkii uu jiro sidaa darteedna ciidaha ay dadku kala durkaan suuqa ay ka adeeganayaanna ay taxadir ku daraan guud ahaan dadka soomaalidu
guud ahaan geyga soomaalida imika adiga og waxaynu ku jirnaa tobankii u dambeeyey rabadaanta waxaad moodaa dhulka ciidaha amase suuqyadoo kale dadku ay iskugu imanayaan intaa walaa laga dadaalo meelaha cidhiirigaa afsaabkii la xidho faraxalkii socdo haddiiba ku rooyahay waxaa jiraya doorashooyinkiiba iyana ku dhex jira waxaweyaan markaa doorashooyinkaoo kale iyana ay la ilaaliyo ku taxadirka ayaan usii jeedinaynaa insha allah bikhayr cudurka covid ayaa tan iyo markii uu dunida ka dilaacay waxaa mawjada labaad ee bilihii aynu ka soo gudubnay ku dhufatay afrika ay deegaanada soomaalida u geysatay dhimasho iyo dhaawac dhaqaale oo fara badan ama saameyn xoogle oo ka badan tii bilowgiisii hore uu xanuunkaasi u geystay geeska afrika bulshada ku nool khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal daqiiqadaha inoo dhiman mar kale nala dhegaysta qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroonay dowladda federaalka soomaaliya ayaa khamiistii maanta shaacisay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasi ee ay la lahayd dowladda kenya kadib wadahadal ay yeesheen madaxda labada waddan dowladda federaalka ayaa jartay calaaqadii diblomaasi ee ay la lahayd kenya shan iyo tobankii disembar sanadka labada kun iyo labaatankii kadib markii ay kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in iyada oo la ilaalinayo diris wanaagga iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal la gaaray go-aankan soo celinta xiriirka labada wadan ayaa waxaa dhexdhexaadiyey amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin axmed al thani sida ay sheegtay warbaahinta dowladda soomaaliya mahadsanid mar kale guud ahaana idaacaddeenni caawa dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo